galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin khamiis ah tobanka bisha maarso ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah walaac laga muujinayo in doorashada soomaaliya ay kusoo gabagaboobi weyso muddada shanta maalmood ah ee hadda ka harsan wakhtiga loo qabtay
waxaa ii muuqata caqabadaha jira dartood iyo wakhtiga harsani inaanay islahayn waxaa ii muuqata inaan doorashadii ka soo dhammaan weli maamul goboleedada marka laga reebo kuraastii taale gobolka banaadir
waxaa kale oo aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sida dumarka soomaaliyeed ay weli u la'yihiin xitaa qoondada kuraasta baarlamaanka ee ku xusan habraaca doorashada iyo heshiisyadii ay gaadheen siyaasiyiinta soomaalida
markaa dumarka soomaaliyeed waa lagu dhacay doorashada tal waa lagu boobay doorashada tal xaquuqdoodii lagama siinin inkastoo xaquuqda haweenku marka horeba aan la siinin oo minimumka boqol iyo maaragtay boqolkiiba soddonka la yidhi hadda ay tahay mid aad iyo aad ugu yar haddana boqol minimumkii laftigiisa ayaa laga sii dhacay oo laga qaaday
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aan la yeelannay wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan barnaamijyada iyo dhakhtarka weydii iyo dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin aqriyo ki saddexaad ayuu maanta galay duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka deriska la ah ee ukrain halkaas oo ay duqaymaha ciidamada ruushka ay ku dileen boqolaal qof oo rayid ah kulan ay maanta magaalada istanbul ee dalka turki ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ukrain iyo ruushka ayaa kusoo dhammaaday fashil kulanka ayaa ahaa kii ugu sarreeyey oo heerkii oo nuuciisa oo kale ah oo ay labada dhinac yeeshaan tan iyo markii uu dagaalka bilowday afar iyo labaatankii bishii hore wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain dimitro koleba ayaa sheegay in dhigiisa ruushka sergey lafrof uusan ogolaan in la joojiyo duqaynta si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah iyo in dariiq nabad ah oo ay ku baxaan la siiyo boqolaal kun oo ruux oo ku go-doonsan magaalo xeebeedka moriabol lafrof ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey dowladaha reer galbeedka in ay sii hurinayaan colaadda sababo la xiriira hubka ay ku kaalmaynayaan kiyev wuxuu kaloo uu ku celiyey mowqifka ruushka ee ah in ukrain laga dhigo dal aanan militari lahayn dhinaca kale duqaynta cirka ah oo ay ciidanka ruushka u geysteen isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala magaalo xeebeedka moriabol ayaa waxaa ku dhintay saddex qof oo uu ku jiray canug yar duqaymaha ruushka ayaa iyaguna weli halkooda kasii socda saraakiisha ukrain waxay sheegeen in ciidamada ruushka ay khamiista maanta ah mar kale duqeeyeen saacado kadib markii ruushka ay duqeymo culis la beegsadeen isbitaalkaasi ku yaala moriabol sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen in toddoba iyo toban ruux oo ay ku jirto hooyo fool ahayd ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi aqalka wakiilada maraykanka ayaa xalay ansixiyey sharci u ogolaanaya dowladda maraykanka in ay siiso deeq lacageed oo gaaraysa saddex iyo toban bilyan oo dollar dalka ukrain sidoo kalena isku raacay in la mamnuuco saliidda uu ruushka usoo dhoofiyo maraykanka gargaarkan lacageed ee uu aqalka hoose ansixiyey ayaa ka badan lacagtii uu aqalka cadalbaday toddobaadkii hore taas oo dhammeyd toban bilyan oo dollarka maraykanka ah afhayeenka aqalka wakiilada nancy belosi oo qeexday lacagtani ayaa sheegtay in lix dhibic shan bilyan oo dollar ay aadi doonto wasaaradda difaaca ee pentagon si gargaar militari loogu iibiyo ciidanka ukrain lix dhibic toddoba bilyan ayaa loo qoondeeyey qaxootiga halka inta kalena lagu dabari doono arrimo la xiriira dhaqaalaha ukrain aqalka wakiilada ayaa sidoo kale isku raacay in mamnuucista saliidda iyo tamarta kale ee uu maraykanka ka soo iibsado ruushka ruushka ayaa ah dalka ugu badan iibgeynta saliidda ceyrin ee dunida isagoo soo saara toddoba boqolkiiba saliidda iyo shidaalka caalamka saraakiisha dalka nigeria ayaa khamiista maanta ah xaqiijiyey in ugu yaraan sagaal iyo toban askari ay ku dhinteen weerar gaadmo ah oo ay koox dabley ah la beegsatay koloyin gaadiid ah oo uu la socday guddoomiye ku-xigeenka gobolka kebi ee dalka nigeria weerarka ayaa dhacay talaadadii waxaana uu ku soo beegmay xilli isla gobolkaasi ay rabshado ka dhacay ay ku dhinteen ilaa iyo laba iyo lixdan ruux guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi samayla dabay yombe ayaa xaqiijiyey weerarka dhabarjiminta ahaa ee lagu qaaday balse ma uusan faahfaahin khasaaraha soo gaaray warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan halka aad nagala socotaanna waa v o a aan ku bilowna ee magaalada boosaaso waxaa in muddo ah ka taagnaa walaac laga qabay in colaad dhowaan magaaladaasi ka dhacday ay mar kale soo noqoto sababo la xiriira heshiiso rasmi ah oo muuqda oo dagaaladii horey magaalada uga dhacay aana laga gaarin marka laga reebo baaqyada isimada wasiirka arrimaha amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan ayaa maanta sheegay in colaadaasi ay dhammaatay oo laga heshiiyey wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintaasi ka wareysatay wasiirka
aada umahadsan tahay faadumo adiga iyo bahdaada v o e ba wa idin salaamaya kulanku wuxuu ahaa kulan aan anagu qabanay oo dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii aan isugu keennay waxaan ku qabanay magaalada boosaaso xarunta madaxtooyada ee boosaaso ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii waa ay fadhiyeen kulan wuxuu ahaa lagu soo dhamaystirayey dadaaladii socday in dhawaale oo hawshii yarayd ee boosaaso ka dhacday oo ka dhalatay dikreetadii laga qaaday ee xilka looga qaaday genaraal maxamuud cusmaan cabdullaahi xilkii lagaga qaaday oo uu xilka wareejin waayey khilaafkii ka dhashay waxoogaa markaa ay timi in jananka iyo ciidamo dhinaciisa ah ay dagaalameen oo ay markaa isku dhaceen ciidamadii kale ee qaybaha kala duwane ahaa halkaa inay markaa run khasaara uu ka yimi hawshaa marka muddaa la kala fadhiyey oo uu khilaafkaasi jiray ilaahay subxana wa tacaala baa mahad iskale intuu haddeer madaxweynuhu joogay magaalada boosaaso bay arrintii soo idlaatay waa la dhameeyey waxayna kusoo dhamaatay jenaraal maxamuud madaxweynuhu dikreeta cusub uu soo saaray oo uu xil ugu magacaabay genaraal maxamed amiinna oo isagana dikreeto hore ku joogay madaxweynuhu waxa uu soo saaray iyadana dikreeto labaad oo isagana xil ugu magacaabay hawsha marka halkaa hadday ku dhamaatay waxaa noo dhibnay inaanu saraakiisha isu keenno oo aanu saraakiisha gaargaar ugu warrano si guudna aanu jamac isugu keenno marka gaargaarka soo ar aragnay tan oo ahay tii ugu muhiimsanayd baanu maanta isugu wada keennay kulan farxadeed buu ahaa kulan la isu hambalyeynaya buu ahaa ciidanku ciidankii difaaca ku wada jiray bay ahaayeen inay hawshu meesheedii ka socoto oo wixii dhacayna xaleedhale laga noqday halkaana ay ku dhammaatay fariintu intaasay ahayd iyo iyo shirku marka laga reebo ciidanka in is-afgarad laga dhex abuuro oo jawi nabadeed iyo mid shaqaba dib loo soo celiyo ma laga hadlay cidse ma loo xil saaray khasaarihii ka dhashay dagaalkii saddexda maalmood ee magaalada boosaaso
anigu wasiirkii amnigaan ahay aniga iyo jananadayda iyo saraakiishayda iyo hawsha qayb baanu leenahay wixii khasaaro ururin iyo dhibaatadii dhacday iyo waxaana ciddiiraba iyadana qabsanaysa anu shaqadaan lahaa waxay ahayd mar haddii la heshiiyo hawshu ay dhammaatay inaan ciidamadaydi iyo saraakiishaydii isu keeno in wadajirkoodii iyo midnimadoodii iyo wada shaqayntoodii inaanu dhammaystirno waana qabsaday hawshaa waxaad moodaa inay ka xiiso badnayd kulankii maantay kulamo aanu horey u geli jiray intaan shaqaaqadu dhicin ka hor kii maantaad moodaa inuu ka xiiso badnaa waxaana meesha hoosta laga xariiqay oo aanu isla qirnay dhammaan saraakiishii kulankaa kasoo qaybgalay iyo taliyaashii colalkaba inay arrintani dowladnimada dhidibada usii adkaysay meesha waxaa ka soo baxay inaan qabiil lagu dagaalamin inaan kooxayti lagu dagaalamin in lagu dagaalamay digreeto madaxweyne qaadkii ay ku furi lahayd in lagu dagaalamay halkaa marka waxaa ka muuqatay puntland hadday saddex labaatan sano jirtay inay sii adkaatay dowladnimadeeda oo maantay dowladdu ay mid tahay shalay digreeto la furin waaye baa colaadu ka timi maantayna digreeto kale oo madaxweynaha ka soo baxday furinteedu baa la isugu yimi oo garbaha la isku wadaystay marka waa waxay ku dhammaatay si qurux badan arrinta kale oo ah fasaarihii dhacay iyo qiimayntiisa iyo howlahaana ciddiile baa baa qaban doonta hadduu ilaahayno marka saasay u kala furayaan wax tira kooba miyaad ka haysaan eh, khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca shacabka iyo askarta ma rabo inaan ka hor dhaco waxaa fiican wax walba waktigiisa in loo tago cidda loo xilsaaro hawsha iyagaa soo bandhigi doona wixii number ah iyo wixii khasaare ah iyo wixii eh, hawla iyagaan daynayna hadduu ilaahayno waxaa jira guddiyo ka socda dhinaca dowladda iyo dhinaca isimadii dhexdhexaadinta waday guddiyadaasi weli shaqadoodii ma wadaan keliya waxaan rabaa inaan kuu caddeeyo cid kasta oo qayb ka noqotay in islaax iyo wanaag ay wax walba ku dhammaadaan waa ku mahadsan yihiin laakiin waktiga haddeer la joogo iyo marxaladda haddeer la joogo waa marxalad hawshii hadday dhammaatay saraakiishu say dib ugu wada shaqayn lahaayeen oo hadday xoogaa yaroo midmadow uu soo dhexgalay meesha looga saari lahaa turxaan bixinteedii unbay ahayd oo laysu hambaliyeeyey oo laabta laysu furay oo aada u qurux badan waxaan rajaynaynaa ilaaha idankii shaqooyinkii baryaha xoogaaga mugdi mugdigu ay jireen habsaamay si qurux badan oo xawli leh inay inay iyaguna ay u bilaabmi doonaan oo hadday tahay la dagaalankii argagixisada iyo hadday tahay difaacii dalka oo dhanba in meeshii uu joogay iyo meel ka fogba la geyn doono ilaaha idankii magaalada boosaaso waxaa ka dhacay bilihii u dambeeyey qaraxyo dhowr ah oo isku xigxigay dhacdooyinkaa cid ma loo hayaa wixii ka dhacay boosaaso oo eh, qaraxyada ahaa eh, isku xigxigay immediatelina marka ay dhibtu dhacday dhammaantood waxa weeye eh, dad lagu tuhunsan yahay inay falalka qayb ka ahaayeen baa loosoo wada qabtay baaridoodina la socoto qaraxii ugu dambeeyey ee madaxweynaha lala beegsaday ee kolonyadii la socotay ee askartu ay ku dhimatay cid ma loo hayaa isaga dhammaan si duuduub ah intii qarax ka dhacay boosaaso ama kaa ha noqdo ama kuwa ka horreeya ha noqdeen dhammaantood waxaa loo hayaa dad ku eedaysan baaridooduna ay socoto ama waxay noqonayaan dad dembiilayaal oo falkaa galay ama dad waxay noqonayaan baraa'adooda hela oo aan dembi lahayn
cabdisamed maxamed galan wasiirka amniga puntland oo u waramayay wariyaha v o eda faadima yaasiin jaamac doorashada soomaaliya ayaa muddo dheer soo jiitamaysay dhowr mar ayaa qabsoomideeda ay dib u dhacday sababo la xiriira khilaafyo siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda markii ay bilowdeenna waxaa ugu yaraan laba mar dib loo dhigay wakhtigii lagu soo gebagabayn lahaa haatan waxaa ka dhiman muddo shan maalin ah wakhtigii ugu dambeeyey ee loo kordhiyey in lagu soo gebagabeeyo doorashada waxaase soo baxaya walaac laga qabo in mar kale wakhtigaasi uu dib u dhac ku yimaado wariyaha v o eda zaynab abuukar maxamed ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka magaalada muqdisho arrintaani wax ka weydiisay bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah xildhibaan axmed maxamed axmed ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed waxaan halkan ku dhiibanayaa aragtidayda muddada maanta la joogo oo ay taariikhda bishu tahay tobankii bishii maarj ayna ka dhiman tahay muddadii u dambeysay ee madasha wadatashigu ay qabatay inay doorashada dalka ku gebagabayn doonaan shan casho waxaa ii muuqata caqabadaha jira dartood iyo wakhtiga hadhsani inaanay islahayn waxaa ii muuqata inaan doorashadii ka soo dhammaan weli maamul goboleedada marka laga reebo kuraastii taalle gobolka banaadir waxaa kaloo muuqata in caqabad horle la geliyey deegaan doorashada garbahaarey oo goobihii la mid ahaa doorashadii waxna ka socoto waxna ka soo dhammaatay sidaas darteed wakhtiga hadda harhsan iyo marka laysu qiyaaso oo kuraasta iyo doorashada iyo wakhtiga inaanay usoo gabagaboobayn wakhtigii ay qabsadeen madashu ayna la mid tahay fashilaadihii hore iyo wakhtiyadii hore ee fashilmi jiray ee qabsan jireen ay tana la mid tahay caqabadaha jira dartood iyo wakhtiga harhsan aanay isdaboolayn in doorashadu ay ku soo dhammaato kuna soo gabagabowdo bisha maarj saa darteed waxaa hadda iska cad in aanay wakhtiga iyo waxyaalaha harhsan iyo caqabadaha jira aanay isdaboolayn marar hore oo badan oo ballamo noocaasa intay madashu gashay inay doorashada kusoo dhammaystirtaana ay noqdeen kuwa fashilmay oo aan shaqayn haddana tan socota ama wakhtigan taagane ugu dambeeyana aanu shaqaynayn saa darteed dalka waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo loo baahan yahay in doorasho lasoo gebagabeeyo laakiin ay ku socoto lugjiid badan iyo diley tactics badan oo ay samaynayaan cidda gacanta ku haysa doorashada oo hagaysa saa darteed waxaan qabaa anugu inaanay ku filayn wakhtiga hadda haray iyo kuraasta harsan iyo caqabadaha jira inaanay isdaboolayn in doorashada ay ku soo dhammaato magacaygu waa cabdinaasir maxamed geedi oo jooga magaalada muqdisho waxaan aaminsanahay aniga inay suurtagal ahayn in doorashada lagu soo dhammeeyo shan iyo tobanka bishan maarso sababo jira awgooda waxaan aaminsanahay doorashadii ilaa hadda laiskuma fahmin weli arintii gado way taagan tahay xataa maanta ilaa hadda lama haayo go-aan oo lagu howlgalaayo ama haddii laga wareeganayo go-aan looga wareegi lahaa ma la haayo arintaasi waa taagan tahay waana arinta u weyn ay u cakiran tahay doorashada eena shan iyo tobanka eena dhaafi doonto ilaa hadda weli wax lagama haayo waxaa kaloo ayadana jirto doorashadii dhanka kale ay ka socotay sida waxaa dhiman weli beledweynea dhiman arinteeda oo ayadana aan qiyaasayna inay dhaafi doonto shan iyo tobanka bishan waxaa kaloo sii dhimanaa doona johar oo ayadana qayb badan oo kamid ah kuraastii taale johar aana weli la dooran dhan kale gaalkacay ayada naftigeeda kuraasteeda weli waa doorashadii waa bilaabatay laakiin weli ma dhamaanin waxaana la fili doonaa inayna shan iyo tobanka ku dhammaan doonin weli ayadana waxaa jirta kuwo kale oo oo weli meelaha qaar ka dhimanaa jirto sidaas awgeed waxaan isleeyahay waxaan aaminsanaha inayn doorashada suurtagal ku ahayn in shan iyo tobanka ka hor lagu dhamey karo marka waxaa loo baahnaa doonaa waxaa lagu qasban yahay waqtiga lagu qasban yahay laakiin waxay ku xirnaa doontaa waqtigaasi arrinta gada sida loogu heshiiyo bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa isxaaq xuseen mursal guddoomiye ku-geenka ahlusunna waljamaaca koonfurta soomaaliya hore waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan ka warbixiyo haddii ilaahay yidhaahdo doorashada ka socota soomaaliya waad ogtihiinoo shan iyo toban beri ayaa lagu daray markii hore dhowr jeera marka wax lagu dardaray marka hadda markii ugu dambeysa shan iyo toban beri baa lagu daray xaaladahana hadda meesha maraysa waa un u jeednaa haddaan hayo siyaasiyiintii dalka marka inaan fikradeena aan ku darsano aan rabna haddii ilaahay yidhaahdo shan iyo tobankan beri makusoo gabagaboweysa ama waa maya aniga waxaan qabaa waa maya liannahu markaan sababeeyo waan sababaynayaa waad ogtihiin oo garbaharey waxa ka jira waa lala socdaa dhibaatada ka jirto waa lala socdaa marka meelo kale maarata sida gobolada qaarna waxba dhiman shan iyo tobanka berina shan beryaa kasoo hirtay hadda oo gabagabo waaye marka waxaasoo dhan markii laisku geeyo ma qabo marka inay maarata hadda kusoo gabagaboobeyso waxaa kale rabaa marka inaan ku daro qoondada haweenkana awasho badan baa ka jirta sida wararka ay nagu soo gaarahayaan marka waxaan leeyahay haweenkana maarata in qeybtooda la siiyo maadaama laga ballan qaaday oo heshiiska uu ahaa marka intaasa rabaa inaan sheego haddii ilaah yidhaahdo waxaasoo dhanna waxa keenaya waxay tahay dadka loo idmay inay hogaamiyaan doorashada ayaan dhici karaa aqoon uma laha qaabka doorasho loo hogaamiyo maxaa yeelay waxaad arkaysaan hadda waxaa layidhi guddi baa la dirayaa guddi haddii la diraayo guddiya arrimahaas shaqo kulah marka waxaan rabaa arrimahaasoo dhan marka khilaafay qeyb ka yihiin amba markii shacabka ku dhaqan garbaxarey arrinkaasay diideen marka waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha rabaa inaan halkan ugu baaqo ra-iisul wasaare heshiis hore u dhacay adaa garbaharey tagay soo saxiixiyay in halkan lagu qaban karo doorashada haddii aan dad aan aqoon u lahayn amba aan u dhalin gobolkaas hadda guddiga loo diro arrinkaas shacabkiina ay soo jeedaan arrinkaas marka waxba laguma dhabeyn kara qaba anigo arrintan kuma soo gabagaboweyso marka doorashada ra-iisul wasaare doorashada geey halkaas tag ama guddiga dir doorashada doorashada si loo qabto haddii kale gow i gashmi lahaa ay taaganaanaysaa weligeeda doorashadana way dheeranaysaa intaasa rabaa inaan kusoo gabagabeeyo fikradeyda magacaygu waa cabdulqaadir cali moxamed oo jooga muqdisho dhammaan bahda v o a waan islaamaya bacdasalaam fikirkeyga ku aadan doorashada dibdhaca waxa u keenay waxa waaye ayada oo dadka ka shaqaynayaahu aysan isku ujeedo kala hayn ee rabitaano kala duwan ay wataan khibradana ay ku yar tahay marka waxaan leeyahay ilaahay hanoo fududeeyo hadda waktigii loo qabtay inaysan kusoo gabagaboweyn baa noo muuqata marka ummadda soomaaliyeed anoo fursaddan kaga faa'iidaysanaya kulligeed waxaan leeyahay waxaa naga halaabaya ayaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka ku nool magaalada muqdisho waxaa mikrofoonka la dhex martay wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho zaynab abuukar maxamed haatanna kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sida dumarka soomaaliyeed ay weli u la-yihiin xitaa qoondada kuraasta baarlamaanka ee ku xusan habraaca doorashada iyo heshiisyadii doorashada ee siyaasiyiinta soomaaliya waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
arrin fudud in dumarka ay qaybtooda ka helaan dal soomaaliya oo kala ah oo dagaallo iyo dhaqan adeega ay ku horgudban tahay in dumarku ay siyaasadda iyo bulshadaba kasoo dhex muuqdaan tan iyo sanadkii labadii kun shirkii carta jabuuti lagu qabtay ee lagu soo dhisay dowladii kumeelgaarka ahayd waxay dumarka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda haweenka ay ku howlanaayeen sidii dumarku qayb ay uga qaadan lahaayeen siyaasadii dalka iyo hay-adaha dowliga ah waxaana dumarka carta lagu siiyey magaca beesha lixaad oo ahayd inay noqdaan beel lix ku ah shantii qaybood ay soomaalidu wax u qaybsanaysay wixii ka dambeeyey xilligaasi waxaa dumarka loo qorsheyn jiray qayb go-an inkastoo aanan marnaba lasoo dhammaystirin qaybtaasi heshiiskii ugu dambeeyey ee toddobiiyo tobankii sebteembar magaalada muqdisho ay ku saxiixeen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa la isku raacay oo lagu saxiixay in soddon boqolkiiba qoonda ah dumarka la siiyo lana xaqiijiyo hadda ayay muuqanaysaa in tiradaasi ay mar kale hoos u dhici doonto baarlamaanka tobanaad ayaa waxay dumarku ku lahaayeen afariyo labaatan boqolkiiba iyadoo haddana la saadaalinayo in tirada baarlamaanka soo socdahay ay intaasi ka yaraan karto marwa batuula sheekh axmed gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed sidoo kalena madax u ah guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa ka waramaysa qoondada dumarka iyo cabsida laga qabo in tiradii boqolkiiba soddonka ahayd ay soo bixi weydo qoondadii haweenka loogu talagalay waxay ku qoran tahay habraaca doorashada waxayna ku saxiixan tahay heshiiskii madasha qaranka hase yeeshee sidii loo ballan qaaday in qoondada la ilaaliyo oo la dhaqangeliyo looma sameynin waxay ahayday habraaca waxaa ku qornaa in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed aysan qabanin jufooyinka ama qabaa-ilada leh saddex iyo wax ka badan kursi haddii aysan qoondada haweenka ku jirin laga bilaabo saddex saddexdaa ugu horeysa inuu mid yahay haddii marka taas ay maaragtay la kulmaan guddiyadu waxay ahayd sida habraaca iyo sharciga dhaqangelinta doorashada ku qoran in la joojiyo bataatanba dadka musharaxiinta ah ee ragga keliya ah ee la yidhaahdo ilaa aada soo xaqiijisaan qoondadii iyo kursigii haweenka ma laydinka qabanayo taasi ma aysan dhicin bataatan waxaa layska dhigay meel waa maaragtay laga indhaqarsaday waxaana si toos ah loo boobay kuraastii haweenka guddigii siid iyo guddigii fiid ee labaduba doorashada heer dowlad goboleed iyo heer qaran u xil saarnaa ma aysan fulinin sharaawiicdii loogu talagala doorashada inay ku dhaqangeliyaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ay ahayd in ay ilaaliyaan qoondada haweenka sida ay ku saxiixeen sharciga habraaca doorashada oo la isku afgartay iyaguna way ka gudbeen arrintaasoo meel bay iska dhigeen kuraastii gabdhuhu lahaayeen oo ahayd boqolkiiba soddon in la xaqiijiyo waxay hadda maraysaa doorashada guud ahaan laba boqol iyo saddex iyo toban baarlamaanka in loo soo xulay xildhibaano ee labada labada kun iyo maxaan ku idhaahdaa labayo labaatanka doorashada inay maaragtay ay noqotay ilaa hadda inta la xaqiijiyey intaas kuraasta rag iyo haween marka la isku daro gaar ahaan haweenka waxaa la xaqiijiyey ilaa hadda boqol kiiba labaatan sida aan ognahay arrintaasi ma aha arrin raacsan heshiiskii iyo habraaci doorashada waxaa weeye arrin iyagu ay ku takrifaleen shuruucdii ay saxiixeen gabdhihiina kuraastoodii la duudsiiyey oo rag kale lagu fariisiiyey oo loo diiday in ay xataa tartamaan ama ay maaragtay noqdaan musharaxiin la egsatigareeyo oo kuraastoodii khaas ahaa oo boqol kiiba soddonkii lagu heshiiyo kuraasi badan oo ay halay dumarka ugu fadhiyeen ayaa doorashadan waxaa u tartamay rag inkastoo gobolada dalka ay kala roon yihiin sida ay sheegtay faadumo diiriye oo ka mid ah haweenka u ololeeya xuquuqda dumarka fadhigeeduna uu yahay puntland
run ahaantii sidaa soo socdo waxaan dadka walaaca ka muujinayahay sababtoo ah meelaha si u badan yihiin waxaa kasoo baxay aqalkii hoose wax ka yar boqolkiiba soddon sida ay u muuqatana waxaad moodaa in loo xirayo dadka rag u badan in ay helaan xildhibaannimadii markaan u fiiriyo aqalka sare iyo aqalka hoose laisku celceliyo ilaa hadda waxa soo baxa waa la istaamaamul gobolada ama maamul goboleedyadu way istaamaan laakiin tootal ahaan inkastoo ay weli wax dhiman yihiin oo aan weligu soo dhamaystirmin doorashadii gobol walba wax dhiman yihiin waxaan qabaa inay ka yar tahay intii aan filaynay waxaa ugu wacan iyada oo aan cadaadis la saarin iyadoo gabdhihii runtii sanadkan ay aada u dadaaleen oo ay bilaabeen wakti aada u horeeya oo ka horeeya waktiyadii hore ay soo kici jireen ka hor ay soo kaceen ee ay bilaabeen inay cambayn galaan waxaa waaye dhaqanka iyo internationalka oo aan cadaadis saarin tii ka horreysay tan internationalka ayaa aada iyo aada cadaadis saarayay dowladdana waa maaragtay waa lagu soo celinayay midda labaad guddiga doorashada qayb buu ka qaadanayay jeeri doorashada ee ka horreeyay kuwaan laakiin guddigan doorashada waxaad moodaa inay maamulada ay laga soo doortay ay ku milmeen ee aysan eegaynin wixii la qoray toddobiyi tobankii sebtembar qoraaladii ama qodobkii shanaad ee ahaa qoondada dumarka shan iyo boqolkiiba soddon waxay ku jirtay shan iyo tobankii qodob oo lagu heshiiyey waxaa kaloo jirtay iyadana xulidda xataa inaan lasoo xirin dumarkii boqolkiiba maaragtay soddonkii ergadii xataa inay ku yaraayeen dumarku ayaa qaarkood aada iyo aada dadkii u hadlayaan kuraasida dumarka ayaa sida uu heshiisku ahaa waxaa laga rabay in beel walba oo saddex kursila ay mid u xirto gabdhaha si loo xaqiijiyo in soddon boqolkiiba ay dumar helaan beelaha qaar ayaa iyagu qeyb u hela laba ama hal kursi kuwaasna ma ahayn beelihii laga rabay inay dumar kursiga siiyaan hadda waxaa muuqanaysa in beelo badan oo saddex lahaa ay rag wada siiyeen halka beelo laba ama hal lahaana laga yaabay in mid ama kursigii keliya ee kusoo aaday ay qof dumar ah ay siiyeen sida ay sharxayso marwa batuulo gaballe run ahaantii waxaa la rabay in sharciga doorashada lagu shaqeeyo mar haddii sharcigii doorashada aan lagu shaqaynin waxayba noqotayba arrintii arrin boob iyo maaragtay iyo dhac ah bay noqotay waa run meelo aan maaragtay hadda waxaa la rabaa in kuraastii la yidhaahdo loogu talagalay haweenka waxaan kasoo saarnay beel hal lahayd beesha halka lahayd kursigeeda waa in la furo sharcigu waa sidaa dabadeedna lagu tartamo wiil iyo gabarba tan beesha labada lena sidoo kale in la furo oo ay ku tartamaan wiil iyo gabarba qorshihii loogu talagalay in gabdhaha qoondadooda lagu xaqiijiyo waxay ka bilaabanaysa beesha saddexda leh iyo wixii ka badan bataatanba lama raacin raadkii iyo dariiqii iyo sharcigii la saxiixay waxaana loo maaragtay loo adeegsaday awood cid kasta oo laga baqaayo oo haysata ciidan iyo hub albaabadu waa u furnaayeen gabar shuruucda iyo habraaca iyo heshiiska loogu ballan qaaday ugu yaraan boqolkiiba soddon inay ku hesho oo og inay jifada ama beesha ay ka tirsan taha ay ku leedahay waa loo diiday inay kasoo qayb gasho kursigii loogu talagalay gabdhuhu inay ku tartamaan isla markaana tartankii kaleetood laftigiisa meesha gabdhaha kuraasta loo xiri lahaa waxaa loo xiray raggii waxaa kaloo cajaa'ib ah in raggii laftigoodii gabdhihii diskaankooda aan ka shaqaynay ee aan ugu tixgelinaynay in gabdhuhu ay dhaqaale ahaan waddanka geliyaan dhaqaalahooda ku koriyaan caruurta oysan waxba dhaqaale a litaysanin xuquuqna u leeyihiin inay dalka ka qayb galaan doorashooyinka baarlamaanka discounkii loo sameeyana raggii bay uga faa'iideeyeen nin kasta oo ay rabaan inay soo saaraan naag bay ku qoreen nin kasta oo ay rabaan inay soo saaraan gabaray ku qoreen nin kasta oo ay rabaan inay u xiraan kursiga oo ay u boobaan waxay mataqaanaa gabar bay ku dhejiyeen discounkii raggii baa ka faa'iidaystay haweenkii kama aysan faa'iidaysanin kuraastii raggii baa ka faa'iidaystay dumarkii loogu talagalay lama soo saarin afartan iyo afar gabdhooda hadda ay maraysaa doorashada gabdhaha maaragtay loo doortay doorasho ma dhihi karnee arrimahan dadban ee laysku boobayo arrintaasi marka kama jawaabayso qoondadii haweenka loogu talagalay way ka hooseysaa xataa labadii maaragtay kun iyo lix iyo tobankii doorashada dhacday boqolkiiba waxay haweenku gaareen labaatan iyo afar iskadaa soddonkiiye labaatan iyo afartan hadda ka hooseynaa boqolkiiba labaatan ah haweenka hadda marayaan guddiga doorasho ee heer federaal oo iyagu laga rabay inay kor joogteeyaan xubinta qoondada dumarka ayaa sheegay in mas-uuliyaddu ay tahay mid saaran madaxda maamul goboleedyada iyaguna ay la socod uun mas-uuliyadoodu ku eg tahay afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed aadam dagaal safiina ayaa v o eeda u sheegay bismillaahi raxmaani raxiim walaal falastiinay qoondada haweenku waa mid ka mid a heshiisyadii toddobiyi tobankii sebtembar la ansixiyey ee baarlamankuna ansixiyey waa waxay ahayd dalabkiimi hablaha soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed ay madaxweyneyaasha ay ka dalbadeen shirkii madasha shirkii madashaana lagu go-aamiyey boqolkiiba soddon in loo qoondeeyo guddiga guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaalna heshiiskaasay ku dhisan yihiin inay ilaaliyaan ay korjoogteen ka noqdaan dhammaan qodobadii heshiiskaas lagu ansixiyey ay kow ka tahay qoondada haweenku annagu waxaan ku dadaalaynaa qoondada haweenku mar walba inay meyr marto beeshii leh saddex kursi inuu hal ka mida uu noqdo beelaha qaarkood baan lahayn laakiin saddex kursi oo laba kursi leh astaynta kuraasta in muxuu ahaye gabdhaha loo asteeyo kursiga qoondada haweenka noqonaya waxaa iskale madaxweynaha dowlad goboleedka iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ee guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed annagu korjoogteen baanu leenahay guddiga doorashooyinka heer federaal wuxuu u waax kaamila oo dhammaystiran ayuu u xil saaray in qoondada haweenka la ilaaliyo ilaa haddana boqolkiiba toddobaatan ayaa kuraasi soo dhammaystirantay meel fiicanna way noo maraysaa waxaan ku dadaalaynaa sanadkii hore baarlamankii tobnaad inay ka kor maraan oo ahayd boqolkiiba afar iyo labaatan ay haweenku lahaayeen mar walba tuulo sheekh axmed gabale waxay qabtaa in raggu ay dulmeen dumarka xaqoodiina ay marorsadeen marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka waxay wax ka socon waayeen mas-uuliyiintii saxiixay sharciga ee dowlad goboleedyada hogaaminayay ayaan fulinin sharcigii gacantooda ay ku saxiixeen hadda waxaa furan dariiqa keliya oo furan iyadoo doorashada ay ka dhiban tahay tiro aada u yar inay xaqiijiyaan soddon iyo sideedda kursi oo gabdhuhu leeyihiin si loo gaaro boqolkiiba soddon inay soo saaraan ma aha qabiilka wuxuu shaqo ku leeyahy mana aha oday dhaqameed waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka inuu xaqiijiyo qoondada haweenka isagaa saxiixay oo ballan qaada hadduu fuli waayo isagaa loo haystaa kuraasta gabdhaha laga xoogayna waa la yaqaanaa gabdhihii la xoogana way joogaan oo laga qaatay kuraasta markaa dumarka soomaaliyeed waa lagu dhacay doorashada tal waa lagu boobay doorashada tal xaquuqdoodii lagama siinin inkastoo xaquuqda haweenku marka horeba aan la siinin oo minimumka boqol iyo maaratay boqolkiiba soddonka la yidhi hadda ay tahay mid aada iyo aada ugu yar haddana boqol minimumki laftigiisa ayaa laga sii dhacay oo laga qaaday oo loo diiday inay doorashada xataa ka qayb galaan oo istaagaan kuraastoodii ay gaarka u lahaayeen ayaa rag kale loo taqaanaa loo loo qaaday oo loo dhacay marka gabdhuhu hub lama haystaan lacag lama haystaan ciidan lama haystaan waxay lahaayeen waxaad xuquuqdiina ku heli kartaa sharciga iyo dowladnimada waxaa lagu dhacay sharciga iyo dowladnimadii taana ma noqonayso mid ummadda soomaaliyeed ka go-aysa ama ay iloobi karayso gaar ahaan haweenka soomaaliyeed waayo waxa dhacay waa wax kasoo horka jeeda xaquuqda iyo qadarinta iyo gabdhaha soomaaliyeed karaamada iyo sharafta mujtamaca soomaaliya ay ku leeyihiin gabdhuhu ma ahan second citizen ma ah dadan dalka u dhalanin ma ah waa gabdho muwaadiniin ah waa gabdhihii dalka sabata bixiyey waa gabdhihii gobonnimada beliyey waa gabdhaha dowladnimada u istaagay waa gabdho aan fariisan oo seexan iyagoo baahan oo dhibaataysan oo abaaraysan oo dhinac walbaba maaragtay ay dhibaata ka haysato iyo saboolnimo haddana in loogu daro dowladnimada ay usoo shaqeeyeen ee intaa usoo halgamayeen in loo adeegsado oo looga faa'iidaysto oo qalinkii la saxiixay iyaga lagu reebo waa wax runta aada iyo aad gabdhaha soomaaliya meel ka dhac u ah waxay qaadan karaanna ma xaqiijinta qoondada dumarka ayaa ahayd mid ay aada ugu doodi jireen beesha caalamka iyo dalalka deeqaha bixiya balse sanadkan waxaa muuqata in cadaadiskaasi uu ka yaraa intii hore sidoo kalena aysan dumarka laftooda dadaal weyn u gelin siday usoo dhacsan lahaayeen qoondadooda soddon boqolkiiba faadumo diiriya nuur waxay qabtaa in dumarka laftooda ay dana kala raacdeen oo difaaca qoondadooda ay ka seexdeen qaarkood sababto ah dumarka laftigoodiibaa waxay ku milmeen interestooda oo qaar baa waxaad moodaa in waxloo ballan qaado ama wax la siiyey oo iyagii aamusan oo aan ka sida wasaaradaha qaarkood gabdhaha madaxda noo ah ee iyagu hadli kara meelaha qaarkoodna gaarsiin kara iyo iyada oo istimadii laftigoodii aysan dadaalkii gabdhaha laftooda ku jirin mar walbaba ay ragga wax la rabeen waxaa jirta qabaa-ilo aan weligood gabdha kasoo bixin gebigood inkastoo deegaanada qaar ay kasoo baxeen dumarkii laga rabay qaarna ay mid ama laba ka hooseeyaan tiradii laga sugayay haddana waxaa jira in beelo badane aysan sanadkan dumarka wax fursad ah siinin afhayeenka guddiga doorashooyinka qaran axmed safiina ayaana sharxaya runtii dee gabdhuhu waa waajib inay tartamaan boqolkiiba soddonkuna iyagu gaar u yahay boqolkiiba toddobaatanka kalena way ku tartamayaan annaga murashax kastoo beesha ka mid a ama gabadh ha noqdo ama nin ha noqdo ee kursi kastoo nin leeyahay isu soo diiwaan geliyeen annagu waraaqaha waa ka qabanayna haddaanu nahay guddiyada doorashada waana u fasaxaynaa inay ku tartamaan rag iyo dumarkuba runtii boqolkiiba toddobaatan kuraasta la doortay ilaa hadda dumarku waa ku tartameen oo boqolkiiba soddon baaba raggu ay gaar iskugu ahaayeen laakiin runtii fursad fiican baa meesha anagu aanu ka arkayna inay gabdhuhuna tartamaan kuraasa raggana ku tartamaan way dhacday kuraas ay rag ahaayeen oonay dumarkuba lahayn inay dumar intay ku tartameen ay ka qaadeen raggii ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka waa caqabad guud ahaan haysata dumarka dunida dunida horumarkoodu hooseeyo sida soomaaliya oo kalena waaba ugu sii daran yihiin waxaana haweenka soomaaliyeed iyo hay-adaha u dooda xuquuqda dumarka horyaalla caqabado dhowr ah oo u baahan howl adag si looga gudbo dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in madaxda maamul goboleedyada qaarkood aanu la xiriirnay si aynu uga xaqiijino qoondada haweenka iyo sababta ay suuragal u noqon weyday in lasoo buuxiyo qaarkood waa ay ka gaabsadeen qaarna kama jawaabin wicitaankeenii intaas ayaana kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan
falastiin axmed imaan ayaana nala socodsiisay barnaamijkaasi aad dhegaysateen ee bandhiga v o a haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa baldweyne kusoo diyaariyey wariyaha v o eeda xuseen xasan dhaqane
doorashada xildhibaanada aqalka hoose waa heer gabagaba ah laakiin doorashadan waxaa hareeyay eedo ku saabsan wax isdabamarin iyo ku takrifal awoodeed haddaba tirada xildhibaanada dhiman guddiyada doorashada awood ma u yeelan karaan inay saxaan si aan cabasho kale u iman waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed cabdulaahi kooshin warfidiyeen hore haddana ah falanqeeye arrimaha siyaasadda geeska iyo suldaan sugaal xaaji jaamac waxaa jawaabta su-aasha dooda ku horeynaya maxamed cabdulaahi kooshin aada iyo aad baad umahadsan tahay weriga dhaqane run ahaantii anigu waxaan qabaa xildhibaanada dowladda federaalka ee soomaaliya inta hadda dhiman caqabadooda hadda in xal laga gaari karo caqabadaha marka la dul istaagana waxaa ugu daran oo tusaale loo soo qaadan karaa arinta lix iyo tobanka kursi ee garbahaaray deegaan doorashadeeda iyada laftirkeedana waxaan qabaa in heshiis siyaasadeed haddii laga gaaro caqabadeeda runtii laga gudbi karo buuqa xilligan taagan iyo sawaxanka dhinacyada kala duwan ee ku hardamayay siyaasadda gobolkaasi isku haya dhinaca kale marka arrinta laga eegana waxaan qabaa koonfur galbeed oo hadda runtii xawaalo badan ku waday doorashada muddadii hadda ay qabsadeen marka la barbar dhigo isteedyada oo ku ekayd shan iyo tobanka bishan oo hadda shan cisho ay naga xigto maamul goboleedkii ugu horreeyey ee dhamaystiray ama soo dhammaystiraya ayay hadda runtii ay u muuqataa kuraasta hadda dhimanna waa wax konton ka yar qiyaastii waxaan qabaa maalin iyo laba maalmood iyo laba maalmood iyo saddex maalmood waa waa ay ku darsan kartaa laakiin in xal laga gaari karo caqabadaha taagan baan qabaa maalmo yar oo raacana aysan macno badan lahayn
mahadsanid kooshin haye suldaan sugaal dee rumaantii anugu waxaan qabaa xildhibaanada inta haatan hadhay oo aan la dooran dee guddiyada doorashada in wakti la siiyo si ma garanaysayo loo saxo khaladaadkii hore dhacay waxaa jirta beelihii iyo murashaxiin ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa madaxweynaha soomaaliya runtii kuma ayan qanacsanaa sida wax loo maamulay sida magaranaysaayey loo soo xulay ergooyinka iyo magaranaysaayey odayaal dhaqameedyada runtii waxaan qabaa in la xaliyo oo magaranaysaay inta hadhay la badbaadiyo intii horeo la doortay way tagtay innaga reer gaalkacyo ahaan bisha tan dhexdeeda maalintii axadda ahayd waxaanu dooranay shan kursi laakiin kursi ka mid ah yaa si cadaalada xor iyo xalaalah loo doortay oo cod kastaa usoo tartantay oo magaranaysaay codkaa lagu kala baxay iyadoo aana magaranaysaay jirin dee wax buurlaaba marka doodaydu waxaa weeye wakti baanu haysanaa maamulada aan weli soo xulin sida magaranaysaay jubbaland in la xaliyo ergada lasoo xulayo iyo wadayaal dhaqameedyadii xaqa u lahaa inay soo xulaan ergada iyo maamulka jubbaland iyo guddiga doorashada jubbaland iyo guddiga federaalka magaranaysa doorashada intaba in la wada fadhiistoo la xaliyo baa anugu qabaa intaan waktigu inu ku dhicin dee si ma garanaysayey wax inuu ku hagaagaan oo aanu ku gaaro meel wanaagsan
kooshin waa maqashaa hadalka suldaanka doorashadan laguma wada qanacsana xildhibaanada harsan rajo badanna lagama qabo in doorashadooda la soxo haye jawaabtaada aragtidaa suldaanka uu qaba runtii anigu waa mid ka duwan baan qabaa sababtuna waxa weeyaan doorashadan magaca ay wadato waa doorasho dadban macnaha doorasho dadban hadda markii la fasirayna waxay dad badan ay ku fasiraan inay tahay macnaheedu bob marka caqabadaha hadda taagan la xiriira doorashadan anigu ma qabo hadeer cid ku mashquulsan inay jirto ama kuraas laisku haysto ama brocessku sida uu yahay waayo dhammaan isteedyada kuraasti ka soo baxay oo dhan waxay ahaayeen kuwo la keensaday oo xulasho ah oo magaca xulashada wata marka waxba kama duwanaa hadda intii hore sidii ay waxu dhaceen kuraasta qaar haddii lagu tartamayna waa sidii runtii anagu aan rabnay ama soomaalidu ay danaynayeen laakiin caqabadda hadda sugaal uu tilmaamay anu waxaan qabaa doorashadu doorashadan kadib mid isteedyada saamayn doonta in ay tahay oo ay barayskeeda runta ay bixin doonaan sababtoo ah dad badan oo muqaawir siyaasadeed oo magac ku leh siyaasadda soomaaliya oo beelahay ka soo jeedaan runtii sabcad weyn ku leh ama muddo kusoo fadhiyay kuraasta ayaa runtii bannaan kala dhigay marka rifanji ama argoosi ka dhasha ficilada noocaas oo kale a kuraasta la xirayo wixii ka dambeeya doorashadan waa suurtagal caqabado isteedyadu ay waajahayaan runtii in ay jiri karta laakiin marxaladda hadda taagan dooda ugu muhiimsan waxaa weeye kuraasta dhiman ee runtii kontonka gaaraya ama kontonka ka yar sidii loo dhammaystiri lahaa in la dul istaago wey waxaa international communitiga iyo ummadda soomaalida xilligan hadda ay sugayaan shaqo badan baana runtii socota waxaana qabaa runtii rajo aada iyo aada u weyn oo ah brocesskan horuu soomaalida waxay tidhaahdaa alaf wixii ku khaldama albakre kuma saxmaan wax horey usoo khaldamay hadda ka hadalkeedu macno ma sameynaye kuraasta in la dhamaystiro un ayaa muhiim ah
waa mahadsan tahay gooshin haye suldaan sugaal dee iyadoo doorasho dadban ay tahay anigu ma qabo in la sameeyo wax ma garanaysaaye caqabado abuuri kara ama sida hadalka u dhigtayba dee keeni kara argoosi dambe waxaan qabaa in inta haatan hadhay la saxo oo aanay marin kuwii hore meeshii ay mareen soomaalidu waxay tidhaahdaa madax meel ka sarreyso la salaaxo ma lahan haddee dalka hay-addii ugu sarreysay baa bilowday in ma garanaysaaye dee doorasho buurlaab ah qof iyagu ay wataan keenaan oo ay kursiga u xidhaan oo ma garanaysaayey yidhaahaan dee qofka kane hadhow juucooda ina siinayaa waxaad moodaa intaan doorashadii la gaarinba iyagu inay rajo xumo samaynayaan oo rajo xumo qabaan dee anigu weli qodobkayga waxaa weeyaan in la saxo inta haatan hadhay waana la sixi karaa waana la ysu imaan karaa ergada odayaashii soo xuli lahaayoo xaqa u lahaayoo beelahooda matelaya haddii loo madax banneeyo oo la yidhaahdo dee oday kasta beeshaada ergeyga u gelaya dee waa inaad keenta adigu saxiixan adigu leedahay intaa haddii la sameeyo inta hadhayna waa hagaagayaan innaga ka reer gaalkacyo ahaana haatan waxaa hadhay lix kursi waxaanu rajaynaynaa inta hadhayna inay dariiq saxa maraan baan rajaynaynaa kuwii hore meesha ay mareen inaanay marin dee rajadeenna waa sidaas weeye ugu dambeyn mar haddii qaabkan ay doorashadu u dhacayso cabashana laga muujinayo xildhibaanada kusoo baxay hoggaan noocee baa laga filan karaa inay doortaan haye gooshin sugaal waxaa moodaa caqabada doorashada inuu ku cabirayo dareenka gaalkacyo yaalla arrintuna intaas way ka culus tahay baaqyadii ka soo baxaya international communitiga ee xoogaal ba u tahay caqabadda rasmiga ah ee hadda doorashada dul hoganaysa waxaa weeye dhayerlaynka waktigii la qabsaday ma lagu dhammayn karaa in jawaab saxa loo helo iyo sidoo kale ishuga ama arinta qadiyadda lix iyo toban kursi ee garbahaare marka kuraasta in la furo oo si cadaalada loogu tartamay inta dhiman waa wax qulux badan laakiin mushkilad maahan hadda taagan waayo conton tiro aba uun hadda dhiman brocesskun sidii uun soo ahaa buu hadda ahaanaya su-aashaada haddii aan dib ugu soo laabto oo ah xildhibaanada ku yimid marxaladaas madaxweyne nooceeya ayay dooranayaan doorashada magaca ay wadato walaalow dhaqano waa magaca doorasho dadban xildhibaanaduna waa xildhibaano dadban waxaan filan karnaa dabcan marka waa madaxweyne dadban laakiin ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu soomaaliya u heliyo oo madaxweynaha intaan la gaarin doorashadeeda waxay taagan tahay waa guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadooda hoggaan caadil ah oo dalkan u adeega oo damiirkiisa u shaqaynaya oo run sheegaya ilaahay inuu dalkan u sahlo soomaali been baa kala kaxaysa run bay isugu imaan kartaa annaga baahida ugu badanoo maanta aan qabna waxaa weeye hogaamiyaha aqoontana kama fiirayno qaabiilkana kama fiirayno hogaamiye run noo sheegaya oo yaqaana waxa soomaaliya ay u baahan tahay iyo waxa adduunku uga baahan yahay intaasna iswaafajin karaa mas-uuliyaddana garanaya ilaahayna ka cabsanayaan maanta annagu aan u baahannahay been wey waxa dalka halkaa dhigtay run baan annagu maanta aan u baahannaha walaal
waa mahadsantaha kooshin haye suldaan sugaal
waxa weeye dee sidaa sheegtayba de xildhibaano sidaan kusoo baxay maxay dooran karaan de waa iska garan kardhaa waxay dooranayaan iyaguna ay keenayaan waxa uu yahay soomaaliduna dee waxay tidhaahdaa gacantii daahira wax daahirisa anyway waxaanu dee alla ka rajaynaa dee anaguna dee dad islaamaynu nahay dee rajada allana kama quusan ilaahay dee waxaanu ka rajaynaynaa dalkan hogaamiye daacada u wanaagsan ilaahay inuu u dooro xildhibaanadanna ilaahay ku duwo magaranaysaye hogaamiyihii saxda ahaa aanu doonaynay kooshin baan rabaa inaan wax yar iraaho saaxiib waxa weeye dee waktigu waa yar yahay baa tiri waa sax waynu ognahay ma ahan macnaheedu waktigiioo yar in la keeno waxaan dee dadku ku qanacsanayn beelihii iska lahaa kuraastaan ayaynu ku qanacsanayn dee siyaasiyiintii iyo murashaxiintii xaqa u lahaana dee inay dadkooda helaanna aanay ku qanacsanayn dee wax lagu wada qanacsan yahay baa la rabaa mooye waxaan lagu qanacsanayn walaala dee international communityguna laftirkoodu hadda leh dadka ha la dedejiyo guddiyada dhahaya oo waktigii aad qabsateen kusoo dhammeeya dee hadhowtii waxaa dhici kardha dee inay dhahaan laguma qancin intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed cabdulaahi kooshin iyo suldaan sugaal xaaji jaamac inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo barnaamijka dooda gaaban magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydiye waa kan ibraahim xasan garabey daandurey
kusoo dhowaada dhakhtarka weydow marti ugu yahay dr axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca neef maraykan dhakhtarka ayaa marka hore waxauu ka hadlayaa waxa keena tbda ku dhacda sanbabada tbda jerma keena sidiisaba bakteriya keento microbacterium la yidhaahdo bakteriyada qofka qof kale ayay ku nooshahay oo sanbabkiisa qofkii waa qufacahayaa markuu qufaco waxaa soo baxahayo wax droblets wax aada u yaryar oo ilma qabataa indhahaas aysan qaban karin waxaa markay hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado haddii muxuu ahaa ay la socdaan jeermigii bakteriyada oo ilma qabatada ahayd qofkii waxa weeyaan habkii neefmareenka oo sanka ka bilaabanhay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseyso sanbabka eerka oo gala alviolka ayuu raacahayaa maruu sanbabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo taraakada la yihahdo hadduu halkaa fadhiiso jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo hadduu bronkiyada tago wuu ka qaaxi karaa hadduu sanbabkii tago cudurkii meeshaasuu ka qaadahaya markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa replication ayuu sameynhayaa waa isbadinhayaa then qofkii markiis waa qufacahayaa markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyan wuxuu soo saarahayaa jeermigii markuu jeermigi soo saara isagana dadka ay kusii fidinhayaa so waxaan waxaa cycle wareeg socda oo silsilad socotoo wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo qof kastoo dadkaa ka mid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan oo bakteriyada sidaas ayuu ku fidhayaan waxge meelaha ugu badan ee lagu kala qaadi karo meelaha ugu badan oo lagu kala qaado waxa weyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin sida xeryaha qaxootiga sida meelaha kaamka oo dadka ku jiraan sida xabsiyadoo kale meelaha ciriiriga dadka ku jiraan meelahaas waxa weyaan meelaha ugu badan ama guryaha qaarkood xataa magacayga waa axmed cabdulla cawaale magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydii lahaa maxaa keena cudurka nemoniyada
nemonia waa qaarjeex waxaa keena infection bacteria ayaa keento bacteria kala duwan ayaa keeni karo ama qaar muxuu ahaa kuwa la yidhaahdo gram positiveka ama kuwan la yidhaahdo gram negativeka ayaa keeni karo ama waxaa kaloo keeni karo virus ayaa keeni karo waxaa kaloo keeni karo waxyaalo kale oo muxuu ahaa micotic infectionko kale oo ku dhaco muxuaha sanbab ku dhaco qaarjeex marka waxaa cudur ku dhaco sanbabka qayb ka mida ama sanbab dhan oo ku wada dhici karaa ama qayb ka mida sanbabka oo loobar la yidhaahdo ayuu ku dhici karaa ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa ka mida qufac xaako dhiig leh dhinacuu xanuunahayo dhinacuu ka qabto qandho fara badan manaa calaamadahaas aan sheegay gaar uma aha qaarjeexa nimoniyada uma ahan laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saasaarto cuduro badan oo neefmareenka aha calaamadahaas lahaan karo laakiin waa ka mid cudurada leh qaarjeex ama nimoniyada calaamadahaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay sidee loo daaweyn karaa daaweynteeda daaweynteeda waxay ku xiran tahay hadba bacteriyada waxa keeno waxa sabab ama virus hadduu yahay ama fungi hadduu yahay ama bacteria hadduu yahay ama parasites hadduu yahay hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daawooyinka magacayga waa cabdiraxmaan maxamed xuseen jooga muqdisho su-aashaa weydiinaya dhakhtarku waxay tahay cabitaanka sigaarka muxuu cudur sababaa cabitaanka sigaarka cudurro badan u sababaa laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sanbab ku dhaco ama faruuryaha ku dhaco ama afka ku dhaco ama dhuumaha neefmareenka ku dhaco waa cudur dilaa ah inta badan dadka ilaa boqolkiiba labaatan dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco sanbabka ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ayay qaadi karaan marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aada u fog dhibaatooyinka uu keeno ilaa haddana socoto mxuuaha dhibaatadiisa waxaan muxuu aha anoo ka faa'iidaysanahay fursaddan aan dadka aan oga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka maadaama uu leeyahay khataro aada u fara badan kansarka ka sokow wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca muxuu ahaa neefmareenka inuu baabi'iyo inuu baabi'iyo macnaha anaga markaan quficayno oo kale xabaa dhuumaha neefmareen galo xabkaa waxaan adeegsanaa silyar oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo marka qofka sigaarka cabo waxyaalahaasoo dhan wuxuu dilahayaa difaacii ugu samaysnaa neefmareenka inuu iskaga difaaco cudurada iyo jeermiga soo gelahayo markuu baabiyaana qofkii wuxuu u nuglaashanaya hadduu xataa kansar uusan qaadin wuxuu u nuglaanahayaa in uu u adkaysan waayo infection kasta oo sanbabkii soo gelahayo intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyow marti ku ahaa dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca neefmareenka intaan dhegaystayaal mar kale kulmi doonno sidaa ayuu nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo inala socodsiiyey barnaamijka dhakhtarka weydii haatanna qodobada wararka caalamka ugu doorka roonaa mid iyo lab toddobaadkii saddexaad ayuu galay maanta duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka deriska la ah ee ukrain halkaas oo ay duqeymaha ciidamada ruushka ay ku dileen boqolaal qof oo rayda kulan ay maanta magaalada istanbul ee dalka turkiga ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ukrain iyo ruushka ayaa kusoo dhammaaday fashil kulanka ayaa ahaa kii ugu sarreeyey oo ay labada dhinac yeeshaan tan iyo markii uu dagaalka bilowday afar iyo labaatankii bishii hore wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain dimitro koleba ayaa sheegay in dhiggiisa ruushka sergey lavrof uusan ogolaan in la joojiyo duqaynta si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah iyo in dariiq nabad ah oo ay ku baxaan la siiyo boqolaal kun oo ruux oo ku go'doonsan magaalo xeebeedka moriabol lafrof ayaa isna dhankiisa ku eedeeyay dowladaha reer galbeedka in ay sii hurinayaan colaadda sababo la xiriira hubka ay ku kaalmaynayaan xukuumadda kiev wuxuu kaluu ku celiyey mowqifka ruushka ee ah in ukrain laga dhigo dal aanan militari lahayn dhinaca kale duqeymaha ruushka ayaa iyaguna weli halkooda kasii socda saraakiisha ukrein waxay sheegeen in ciidamada ruushka ay khamiista maanta ah mar kale duqeeyeen magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada mariupol saacado kadib markii ay ruushka duqeyn cirka ah u geysteen magaaladaasi gaar ahaan isbitaal hooyada iyo dhallaanka ah oo halkaasi ku yaala saddex qof ayaa la xaqiijiyey in ay duqeyntaasi ku dhinteen waa hagaaga dhegeystayaal haatanna aan aadno dhinacii kaalmaha heesaha waxaan idin soo qabanay heesta xurmo iyo fanaanka axmed roble cali dayax
huralcayntii adduunka iyo xidigtii haweenka huralcayntii adduunka iyo xidigtii haweenka hawalayda ooydo aan ka soo xushaa olhadaad xilahaygiyo xaaskayga noqotay guri xalaala joogno kolhadaad xilahaygiyo xaaskayga noqotay guri xalaala joogno xilweyn baan na saaranay xigtadiyo qaraabada xagigiyo xagaagaba waa inaan hadoornaa kol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno kol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno xilweyn baa na saarane xigtadiyo qaraabada xagigiyo xagaagaba waa inaan hadoornaa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kugu ira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kugu ira waxanoy xagayga qalbigu wuu xasilaya haaduna istaagtaa igu tira anna xayaadkii kugu ira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kugu ira xabiibi xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilayaa xadumaystartaa qurux looxan toobshaay xaragaba dhalatay qurux looxan toobshaay xaragaba dhalatay xubna dabacsan leeye tii xiskayga deeqday qurux looxan toobshaay xaragaba dhalatay
heestaasi la yaabka lahayd ee uu ku luuqeynaya fanaanka axmed roble cali dayax ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii galabnimo tan iyo caawa toddobada fiidnimo intaan dib dambe hawada ugu kulmi doonno oo aniga oo ah nuur xasan nuur iyo dhammaan bahda v o a oo idin leh sidaa iyo galab wanaagsan